the pop music you love here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laantaab soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo weliba dunidao dhan ood nagala socotaan boggeyga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay shanta bisha maarj ee sanadka laba kun iyo afariyo labaatan haatan dhegeystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a gabdho isu tegay oo magaalada boorama ka hirgeliyey xarun lagu caawiyo dadka baahiyaha gaarkaa qaba iyo weliba kuwa nugul walahi dadkaasi dad waan jeclaan lahay inaad naraala in badan oo laga arkayna way jirtaa in la arkana waan jecelnahay dadkaasi waa dadka aada u jilicsan ilaahay waxba uma waayina wuu isku keeneegaya dad aada u dhibaataysan oo aada u jilicsan oo dhulka noloshooda taallo weeyaan shantaa boqole qoys waxa weeye dadka dhulyaalka ah guryahooda ayaanu ku keergaraynaa ugu tagnaa wixii aanu hadba helno dee waxaanu u dhaxaynaa annagu waa bulshadii miskiinka iyo maaragtay kii waxhaysta
sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada jijiga oo laga bilaabay ololaha tallaala lagaga hortegayo xanuunka kansarka ee ku dhacay ilmagaleenka xubintii ciyaaraha iyo weliba kaalmi heesaha ayaanu sidoo kale idiin haynaa hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in natiijooyinka booqashadii ay ku tegeen cisbitaalada qase ay ahaayeen kuwa aan wanaagsanayn madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o doctor tedros arhanom gabriyesus ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa eges ku sheegay in ay jirto nafaqadarro aad u daran madaxan hay-adda w h o ayaa sheegay in carruurtu ay gaajo u dhimanayaan islamarkaana ay jirto shidaal la-aan baahsan oo saamaysa cisbitaalada dr tedros ayaa isagu sidoo kale bartiisa ku xaqiijiyey in xaaladda cisbitaalka al cawda ay tahay mid aada looga naxo gaar ahaan kadib burburkii soo gaadhay mid ka mida dhismayaashaasi waxaa kaloo uu tilmaamay in cusbitaalka kamaal cadwaan ee uu yahay cusbitaalka keliya ee carruurta lagu xanaaneeyo ee ku yaalla waqooyiga qasaab halkaas uu sheegay in cunto la-aanta ka jirta cusbitaalku ay sababtay dhimashada toban carruur ah waxaa kaloo intaasi ku daray in koronto la-aantu ay halis weyn ku tahay bukaanada gaar ahaan qaybaha ay ka mid yihiin qeybta daryeelka deg dega ah iyo weliba qeybta dhallaanku militariga dalka ukrain ayaa iyaguna maanta sheegay in difaacooga dhinaca cirku ay burburiyeen siddeed iyo toban diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droniska oo ruushka u adeegsaday weerar habeennimo uu soo qaaday halka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ay sidoo kale duqeeyeen markab ilaalinaya ciidamada ruushka oo maraya meel u dhow gacanka krimiya sirdoonka militariga ukrain ayaa markabkan ruushka magaciisa ku sheegay sergey katob waxaanay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukrain ayaa ku duqeeyeen meel u dhow marinka kirch islamarkaana ay waxyeelo ka soo gaadhay qeybta dambe iyo weliba sidoo kale dacallada weerarkan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ukrain ay ku bartilmaameedsato maraakiibta badda madow ku sugan ee ruushku leeyahay ciidamada cirka ukrain ayaa sida oo kale sheegay in ruushku uu habeen hore hawada u soo diray labayo labaatan diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyadoo siddeed iyo toban ka mid ahna lagu qabtay ama lagu burburiyey hawada odesa oreerka kibeer oo ah barasaabka gobolkaasi odessa ayaa sheegay in aanay jirin cid halkaasi wax ku noqotay kibeer ayaa sidoo kale sheegay oo ku tilmaamay qoraal uu soo dhigay barta telegaraamka in dhismayaal dhowr ah ay waxyeelo ka soo gaadhay weeraradaasi ruushka kuwaasoo ay ku jiraan goobo madadaalada lagu sameeyey iyo weliba guri dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qeybaha dambe ee idaacadda duhurnimo mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba duhur wacna wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba magaalada borama waxaa ka jira urur gabdho isbiirsaday amaba isu tegay ah kuwaasoo u istaagay sidai ay u caawin lahaayeen dadka nugul iyo weliba kuwa baahiyaha gaarkaa qaba gabdhahan ayaa sheegay in ay iska si iskaa waxu qabso ah ayaa xaruntana ay samaysteen ay ugu asaaseen xaashim sheekh cumar good ayaa haddaba arrimaha ay qabtaan ka waraystay khadre maxamed cabdalle oo ah guddoomiyaha ururkaasi waxaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay sida fiican ee aad maaragtay noo soo booqatay waan kaaga mahad celinayaa inta ilaahay ka sokaysa magacaygu waa khadre ibraahim cabdalle waxaan nahay guddoomiyaha ururkan xaqudood charity waxaanu nahay dad u saro kacay inay u gargaaraan dadka ilaahay baa gargaarle jilicsan ee qaba bahayaha gaarkaa waxay ka kooban yihiin shan boqoloo qoys sida uu u sheegay saleebaanba waxaa dhigta lix iyo siddeetan arday baan iskoolka imika dhigatay intii aan isnidhi waxbay baran karaysay ayaanu keennay alxamdulilah in badanoo dee formationkoodu waa laydi siiyey iskoolada kale maanta u gudubta si isku dhexgal bulsho oona inta kooruun u tirsan si isdhexgal ay u yimaad u yeeshaan waxaanu geynaa iskoolada kale oo aan ku keergarayna oo kula socona kaga warhayna intii dhigataana way dhigantaa sida ay u kala yihiin iyo otisanka intaa iyo inta maaragtay jireedkaaba wuu kala sheegay alxamdulilah waxaan jecelnahay qof kasta iyo cid kasta intana soo caawisay ilaaha ka jisaaysiyo sida wasaaradda waxbarashada dowladda hoose oo shidaalka iyo qayb macalimiinta ah naga shaqaalaha ah naga caawisay qayb ahaan ilaahay ha ka abaalmariyaanu leenahay si culeyska u badan wuxuu ku dhacaayo aanu la hoos galnay oo naga caawisa marwo raxma ilaahay ka jisaaysiiyo oo hawsha u badan nala qabata sidoo kale khadra waxa ay sheegtay in ay ku wadaan dugsiga qaadhaan ay ka ururiyaan dadka si ay ugu dhisaan goobo ay siisay dowladda hoose oo dhul ah dadka baahiyaha gaarkaa qaba gaar ahaan caruurta ay dugsigani ku hayaan inta kale contribution ayaan ku wadnaa waad garan kartaa dee maaragtay dad intaa baaxadoodu leeg tahay jilicsan oo dhibaataysan hawsha ay leeyihiin waxaan jeclaan lahayn meel ayagu leeyihiin oo u gaaro oo u samaysan qaybtii dadkii loogu talagalay naafadii waa u gaar oo waxa weeyaan baaskuulku meeshu mariyey inay meel u siman meel u samaysan qaab u samaysan inay helaan ayaanu aada u jecelnahay alxamdulilah dowladda waxaan ka helnay maaragtay dhul waxaanu jeclaan lahayn dhulkaa contributionkii ummadda waanu u bandhignay uruurinteedii baan ku jirnaa maalin dhow inaanu soo bandhigno intii wax ka qayb qaadatay iyo inta ka qayb qaadan doontaba ayaanu doonaynaa insha allah cid kasta oo naga caawin karta oo dadkaasi si ay u helaan meel iyagu ay leeyihiin oy wax ku bartaan oo u samaysano iyagoo u gaara inaanu helnaanu aada u jecelnahay adra waxaad sheegtay in ilaa shan boqoloo qoys oo caruurahan dhalay ay jiraan qoysaska iyaga ma caawsaan noloshoodu sesaytan
wallaahi dadkaasi dad waan jeclaan lahay inaad naraala in badan oo laga arkayna way jirtaa in la arkana waan jecelnahay dadkaasi waa dadka aada u jilicsan ilaahay waxba uma waayina wuu isku keeneegaya dad aada u dhibaataysan oo aada u jilicsan oo dhulka noloshoodu taallo weeyaan shantaa boqole qoys waxa weeye dadka dhulyaalka ah guryahooda ayaanu ku keergaraynaa ugu tagnaa wixii aanu hadba helno dee waxaanu u dhaxaynaa anagu waa bulshadii miskiinka iyo maaragtay kii waxhaysta unbaanu u dhaxaynaa intaasunbaanu uga adeegnaa hadba wixii aan looga helana waa loogu geeya aad bayse u jilcisan yihiin qof kastaaba inuu ogaado oo halka uu joogo uu ku ogaado oo uu caawiyo ilaahay uma waayna caafimaad baanu jecelnay ummaddu ku baraarugsanaato in nin kastoo caafimaad qaba iyo nin kastoo waxhaystaaba ninka kale ee dadkaa kale ee jilicsanee dhibaatasan inay ogaadaan ma jiraan qoysas caruurtoodu guryaha ku jiraan oo awood u waayey inay dugsigan keenaan ama idinkuba aad sababo dhaqaale darteed aada u keeni weydeen dugsiga haa way jiraan way jiraanoo waxaa jirta kuwii hore ee ardaydii hore markay meeshu waad arkaysaa waa shan galaas markay ka bateen in badan oo iskooladii kale uma samaysna anagu gaadhi baanu kusoo qaadaynay gaadhigii ma helayaan ay waayeen iskooladii kalena aan tegin guryihiina aan ku celinay markay deekan ka baxeen oon meel kale dhigtaana jirin meel ay galaana aanay istaagin intaa cabashadoodii iyo dhibtoodii ayna hor taallo aanu u laanhayna dhaqaale haa way jiraan waanay badan yihiin halkan waxaan ka hadlaya anigoo ah suleymaan muuse ducaale ahna ee khabiirka dhaqan celinta ee dadka naafada ah imikana caawiya oo u shaqeeya dugsiga baahiyaha gaarka leh ee karaama ee magaalada boorama haddii aan maaragtay soo koobo caqabadahan hortaagan ee ka baxsan awoodda maaragtay ururka waxayna xaqudood charity ee caawiya ama hawshan maaragtay aasaasay ee ayna awoodi karaynin maaragtay inay daboolaan waxa ka mid a iyo hoylaan taasoo maaragtay ilaa weli hadda loo laayahay maaragtay dhaqaala loogu sameeyo maaragtay shaltarkii ama dhismihii maaragtay ciyaalkan wax loogu qaban lahaa oo dhulkii uu bannaan yahay caqabada labaad waxa weeyaan xagga isgaadhsiinta caqabada labaad xagga isgaadhsiinta naga haysata waxa weeyaan ciyaalkii dabadda jiifay oo aanaan u haynin isgaadhsiin ama gaadiid aan ugu adeegno ku geyno markay xanuunsadaan imay goobaha caafimaadka maadaama ay u badan yihiin dad baahan oo aan waxba haynin waxaa naga markaa naga dhiman qaybtii aan ku caawin lahayn xaggii maaragtay kabista maaragtay quudinta nafaqada maaragtay psychosocial supportka ayaa iyaduna caqabad weyn nagu ah haashim sheekh cumar good v o a borama
wagaag dhegeystayaal haashim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qeybo kale oo dhegeystayaal way noo soo socdaan oo ku saabsan idaacaddeenna duhurnimo hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
shaqani galay u qabo aad mui garayo aadana qofkii wehelkiisu guhadinaye horeyna qatabarajuun macruuf baan ku gaari doonaa Waan kama baadaan karee ileen caashaqu ma guro magamo hurdadana qofkii weelkiisu guhadinaye koreenu qatabarajoon maarun baan ku gaari doonaa haddanaagayuy marnaba anigon kaagu ii karayn haddana kaa magaabsan karo halkaanuman guurayo adiga geediga dhalaye dhegeystayaal codkaasi cabdicasiis iskalaaji haddaynu intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu hore ugu sii soconno qeybaha kale idaacadda duhurnimo magaalada jijiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida ayaa laga daafuray ololaha tallaala lagaga hortegayo xanuunka kansarka ee ku dhaca makaanka islamarkaana la siinayo gabdhaha da-doodu ay gaadhay afar iyo tobanka sanno waxaana muddada uu socdo tallaalkani lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan gabdho ka badan saddex iyo konton kun kuwaasoo da-doodu ay tahay afar iyo toban sanno haddaba warkana waxaa jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaaskata
waxaa magaalada jigjiga caasimada dowladdeegaanka soomaalida lagu daafuray tallaalka lagaga hortegayo cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore haddaba munaasabadii daafurka tallaalkan ayaa waxaa ka soo qaybgelay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka dalka kuwa xafiiska caafimaadka deegaanka iyo hay-adaha ay bahwadaagta yihiin xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida iyadoo ujeeddada daafurka tallaalkan ay ahayd sidii loo siin lahaa tallaalkan gabdhaha da-doodu gaadhay afar iyo toban jirka furutaankii xafladdan waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowladdeegaanka soomaalida maxamuud maxamed jiroon oo sheegay in ujeeddada ay ka leeyihiin daafurka tallaalkan ay tahay sida ay gabdhaha da-doodu tahay afar iyo toban jirka uga faa'iidaysan lahaayeen maadaama ayuu yidhi ay tahay xilliga ugu habboon ee wax laga qaban karo cudurkan ku dhaca makaanka afkiisa hore munaasabadan ujeeddadan ka leenahay waxa weeye in lagu daafuro ee, tallaalka ku dhaca makaanka afkiisa hore ee lagaga hortegayo ee, tallaalkaas oo march afarteeda laga lagana daafurayo dalka iyo deegaankaba Een, waxaan si guud eh, doonaynaa inaynu ku gaadhno kacbis ahaan konton iyo saddex sagaal boqol konton iyo toddoba gabdhood oo da-doodu afar iyo toban jir eh, ku jirto eh, da-da afar iyo toban jirka ku jirta ah Een, sababta da-dan loo doortay wax kale ma aha xanuunkan loo yaqaano kansarka ama cervical kansarka waa xanuun ku dhaca makaanka afkiisa hore xilliga ay gabadhu weynaato ee ay een, eh, intan da-dan hadda aad dhaafto kadib tallaalka lagagama hortegi karo oo way adag tahay marka waxaa la isla qaatay hadhow in markii gabadhu weynaato intii ay xanuunkan la la rafaadi lahaayeen hoyooyin badan oo maanta joogana ay dartii la rafaadsan yihiin qaarna ayba u dhinteen in lagaga hortago een, da- tallaal lala siiyo da-da afar iyo toban jirka markuu marka ay tahay gabadhu sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in si gabdhaha da-yarta ah looga hortago xanuunkani ku dhaca makaanka afkiisa hore ay muhiim tahay in tallaalkan ay qaataan si ay uga badbaadaan ayuu yidhi cudurka kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxa uuna yidhi waxaynu ugu dambayn aan ku soo gebagabaynayaa een, xanuun tallaal leh inay gabdhaheennu u- u- u rafaadaan ama u leedaan ma aha xanuun tallaal leh inay gabdhaheennu u rafaadaan ama u dhintaan ama sababtiisa ay u rafaadaan oo xubno kuwooda u waayaan oo qaarkood een, ay ay tarankoodii u waayaan waxaynu een, een, een, wax la aqbali kara ma aha waxaynu u baahannahay marka inaynu gaadhsiino tallaalka si aynu oga hortagno xanuunkan xilliga ay gab- ay- uu ku dhaco xilliga uu ku dhici karo inaynu ka hortagno khadar budul waa maayeer ku-xigeenka magaalada jigjiga waxa uuna ka hadlay madasha isagoo tilmaamay in la fahmo ahmiyadda tallaalkan uu leeyahay bulsho weyntu say u dhan tahay inay fahamto eh, dawadana qiimahay ku fadhido iyo waxa weeyaan faa'iidada ay leedahay Eh, inta badan dadkeenu waxay u fahmaan markii la yidhaahdo waa tallaal shaygu waxaa laga yaabaa fikir khaldan in laga qaato laakiin arrintani waa arrin muhiim ah oo in badan la sugayo in la helo deegaanka laga hirgeliyo Eh, marka waxaan odhan lahaa insha allah haddii la yidhahdo ha laga faa'iidaysto gaar ahaan da-da ku jirta afar iyo toban jirka wixii ka bilaabma eh, inay ka faa'iidaystaan waxa weeyaan tallaalkan maadaama uu muhiim u leeyahay eh, badqabka hooyada iyo ilmaha dhalanaya waxaan insha allah odhan lahaa ha laga faa'iidaysto isku soo wada duuboo tallaalkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo toddobaad ah iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan kontan iyo saddex kun oo gabdho ah kuwaasoo da-doodu ay tahay afar iyo toban jir sababta loo xushayna ay tahay gabdhahani ayay sheegeen khubarada caafimaadka in da-da afar iyo toban jirka wixii ka dambeeya aysan qaadan karaynin tallaalkani ka hortagga islamarkaana ay tahay xilliga ugu habboon ee laga hortegi karo cudurkani kansarka ee ku dhaca makaanka afkiisa hore waxaana tallaalkan lagu bixin doonaa muddada uu socdo dugsiyada waxbarashada xarumaha caafimaadka iyo goobo kale oo loogu talagalay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wagaag dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha inoo hayo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions league lugta labaad ee wareegga lix iyo tobanka ayaa caawa la isugu soo noqonaya laba kulan oo keliya ayaana fooda laysku daraya kooxda kubadda cagta real sociedad ayaa soo dhoweynaysa kooxda kubadda cagta ee b s g halka bayer munihna ay martigelinayso kooxda kubadda cagta ee lazio waxaa xusib mudan in lugtii hore kooxda kubadda cagta ee lazio ay magaalada roma kusoo guulaysatay hal gool iyo waxba haatanna kooxda kubadda cagta ee bayer munih ay doonayso inay goolkaasi soo guddo kuwa kalena ay dhaliso si ay ugu soo gudubto wareegga sideed hase haatee kooxda kubadda cagta ee lazio oo iyadu gurigeeda guul ku soo qaadatay ayaa haatan rajaynaysa inay guusheeda xaajisato oo caawa aan dhinaceeda dhulka la dhigin marka leego labadan kooxood shantii kulan ee ugu dambeysay ee koox walibaha ay soo ciyaartay waa ay isu dhow yihiin marka la eego natiijooyinkii ay soo gaareen kooxda kubadda cagta ee laazi shan kulan oo ay ciyaartay laba kulan oo keliya ayay badisay halka saddex kulan laga badiyey kooxda kubadda cagta ee bayer muneh iyada lafteeda saddex kulan ayaa laga badiyey laakiin kulanna waa ay soo guulaysatay kulanna barbaro ayay gashay marka la eego haddaba natiijooyinka labada kooxood shantii kulan ay soo qaateen waxay u muuqataa in kooxda kubadda cagta ee laaziyo ay wanaagsan tahay laakiin taasi ma xaqiijin karto in laaziyo ay soo gudbayso waayo kooxda kubadda cagta ee bayer munich gurigeeda iyo marka laga hadlayo koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league inta badan awood ayay muujisaa inkastoo maalmihii ugu dambeeyey kooxdu ay daala dhacaysay macallinkooda thomas tushelna kooxda laga eriyey oo xilli ciyaareedkan inta ka dhiman uu keliya u kooxda sii joogayo maadaama isaga iyo kooxda ugu dambayntii ay ku heshiiyeen in ay boorsooyinka kala qaataan marka xilli ciyaareedkan uu dhammaado dhinaca iyo kooxda kubadda cagta real associedad laba gool iyo waxba ayaa laga soo badiyey kulankii kan ka horreeyey ee koowaad waxaana haatan kooxdu ay doonaysaa laba gool inay ka soo noqoto oo b s g ay gurigeeda kaga adkaan real sociedad waxay ku soo gudbi kartaa oo keliya haddii saddex gool ay dhaliso guri goolkeedana ay ka ilaashato kooxda kubadda cagta ee b s g sida ay taasi ku dhacaysana lama og inkastoo marka laga hadlayo kooxda kubadda cagta ee b s g kulamadii ugu dambeeyey ciyaaryahan embabe uu u ekaa nin aan kooxda ku qanacsanayn oo kulamada qaarkood dadaal laga soo gelinayay qaarna la badalayay waxay u eg tahay in ciyaaryahanku uu ku biiri doono xilli ciyaareedka marka uu dhammaado kooxda kubadda cagta ee real madrid marka la eego labadan kooxood shantii kulan ee ugu dambeysay soo kala ciyaareen b s g saddex kulan way badisay labana barbara ayay gashay halka real sociedad afar laga badiyey hal mar oo keliyana ay guulaysatay tartankan labadan kooxood u dhexeeya waxa u egyahay mid kooxda kubadda cagta b s g ay u soo gudbi doonto wareegga sideedda oo iyadu kulankii hore ee laba gool iyo waxba kusoo badisay xubinteena ciyaaraha dhegaysalintan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe kamascada wadila sida iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal mascadda aad iyo aad ay umahadsan yahi xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay gabagabada idaacaddeena ku dhownahay haatanna aynu mar kale dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha
قلن عروشي لما قلن ينبعر الله يطفي له يتي ينبعر الله يتي ولعيل عيل الله عيل اسمع نوران عروشي ذا شيدا ما قلن عروشي لما قلن ينبعر الله يتي lahoyate inaad adha lahoyate nafsiba carada jira cidiya culooban kacad goosanaya mad armadu allah cadowka dhigataaye armad armadu allah cadowka dhigataaye nafsiba carada jira cidiya culooban kacad goosanaya armado armado allah cadowka dhigataaye armado armado allah cadowka dhigataaye armado armado allah cadowka dhigataaye cishaadan ciishaadan la naadee cudurkaagu iga baxay cakusow cakusow cakusow imaado alla imaad lore lore cakusow imaad lore cishaadan ciishaadan la naadee cudurkaagu iga baxay caku caku caku sow caku sow imaado lore lore lore lore caku sow imaado igu cawrisay kalgacalkan cindiga ka gooye ma cidlaysay cidlaysay maantana ma cidlaysay maantana ma cidlaysay maantana cidlaysay ma cidlaysay maantana igu hoysay kalgacalkan cindiga ka gooye ma cidlaysay cidlaysay maantana ma cidlaysay maantana ma cidlaysay maantana cidlaysay ma cidlaysay maantana nafsiba carada jira cidii culooban gacad goosanaya armada armada aala cadowka dhigataaye armad armad allah cadowga dhigtaaye nafsiba carada jira cidii culooban kacad goosanaya dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabad gelyo
armad armad